habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen salaasaa bisha maarj waa afar iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona ibraahim xasan daadure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee markab la aaminsan yahay in burcadbadeed soomaaliya ay shalayto ka afduubteen xeebaha soomaaliya
waxaa nooga qorshaysan falkaan xun oo kala burcadbadeedka wixii awoodayada inaana waxba kala harin baa nooga qorshaysan waxaanu u tabar weynin aanu wixii naga daba rogiyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba kala waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka holland oo beri doorasho ay u dareeri doonaan dadka ku dhaqan waddankaasi iyo weliba muslim- muslimiinta yurub oo si weyn isha ugu haya
xisbiyada hadda uga cadcad markii la fiiriyo waa afar xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig midna uu si yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u nacab labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guulaysan doono waxaa kaloo aan idiin haynaa qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno caqabadaha haysta ardada soomaalida ee minnesota oo ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada xaaladda qaxoontiga yeman daraasad laga soo saaray doorka muhaajiriinta ee dhaqaalaha waddanka koonfur afrika xubintii amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda idan fiidnimo ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib markii ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sidii britain ay uga bixi lahayd midowda yurub may ayaa sidoo kale sugaysaa ogolaanshiyo boqorada dalkaasi queen elizabeth taasi oo iyadana la filaya inay soo baxdo xilli hore oo maanta waxaana taasi kadib dib waxaana intaasi kadib xor si xor ah ay u siin doontaa isla inay ku wargeliso midowda yurub inay fulinayso qodobka kontonaad ee ka hadlaya sida xubin ka mid a midowgaasi ay uga bixi karto afhayeen u hadlay theresa may ayaa maalintii isniintii sidoo kale sheegay in ay u dhowdahay in ay wax tallaaba aanay qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan ka bixitaanka ayaa sidoo kale qaadanaya ilaa laba sannadood iyadoo intaasina ay britain iyo midowda yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada midowda yurub iyo weliba waddanka britain dhex taallay
xafiiska miisaaniyadda koongareska ayaa sheegay in afar iyo toban milyan oo ruux ay weyn doonaan ceymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii koongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in lagu bedelo daryeelka caafimaad ee obamacare go-da arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faalloota oo aan xisbina jirin ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay saameynta ka dhalan karaysa haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee obamaker hase ahaatee jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aad qaali u yahay cadaaladuna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaadda warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan ceymiska caafimaad ku jirin ay markaasi ka sara marayso afar iyo toban milyan iyadoo sanadka labada kun sideed iyo tobankana ay gaari doonto kow iyo afartan milyan sanadka labada kun iyo lix iyo labaatankana ay tiradu kor u kici doonto konton iyo laba milyan marka la barbar dhigo siddeed iyo labaatan milyan oo ruux haddii obamacare sidiisa loo daayo xeerkan daryeelka caafimaad oo hore oo u seexay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama sanadkii labada kun iyo tobankii ayaa waxa uu daboolayay baahida caafimaad ee dad gaaraya labaatan milyan oo qof oo markii horeeto ceymis u baahi qabay xoogagu hogaamiyey ninka militariga u dhashay dalka libiya ee loo yaqaano khaliifa haftaar ayaa qaaday guluf ay ku qabsanayaan dekedda saliidda ee raslanof ciidamada dowladda liibiya ee ku sugan qaybta bari ee dalkaasi ayaa iyagoo adeegsanaya ciidamada dhulka iyo weliba howlgallo dhinaca cirka isu dayey inay dib u qabsadaan raslanof islamarkaana ay dib ugula wareegaan kooxda jahadiyiinta ee lagu magacaabo b d b kooxdan ayaa gacanta ku haysay raslanof iyo weliba deked kale oo saliidda ah oo lagu magacaabo sider liibiya ayaa la tacaalaysa xasiliino daro dhinaca siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray islamarkaana la khaarijiyey madaxweynihii muddada dheer waddankaasi soo xukumayay ee mucamar al khadaafi iyadoo haatanna ay ka jiraan dhinacyo kala duwan oo aan weli ku heshiin in ay soo dhisaan dowlad ay ku midaysan yihiin
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington dadka waddanka netherland ayaa arbacada waxa ay u dareerayaan doorasho doorashadaasi netherland ayaa si weyn isha loogu hayaa guud ahaan dalalka reer galbeedka iyo yurub waxaanay astaan u noqon karaysaa sida qolyaha muxaafidiinta midigta fog ee islaamka iyo soo gulootida nacab ay ugu sii xoogeysanayaan talada yurub sanadkan labada kun todoba iyo tobanka waxaa ka soo baxa doorashadaasi ayaa saameyn ku yeelan doona siyaasadda faransiiska germany iyo dalal kale oo yurub ku yaalla wariyaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ku eegayo arrintaasi
xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa afar xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig midna uu si yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aada u nacab labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guuleysan doono labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo isagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah waxaa soo raaca xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo iisheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah marka kolley sidaa hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid kamida uu guuleysto haddii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii caddeeyeen in wax wada shaqayn ay dhex mari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaarihii waddanka maamulaya inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan ka bixistii britain ee midowda yurub iyo guushii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi holland oo lagu qiyaaso hal milyan oo qof ay u arkaan doorashada berito yayse taageerayaan mar kale ayaan weydiiyey cabdikariin maxamuud kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah khaasatan dadka muslimiinta ah inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan waa hagaag dhegaystayaal warbixinta iyadoo dhammaystiran dib ayaynu idinka soo gudbin doonaa haatanna aynu eegno xeebaha calowla markab ka diiwaan gashan dalka imaaraadka carabta balse wata calanka waddanka sirilanka ayaa shalay gelinkii dambe lagu afduubay xeebaha soomaaliya markabkan oo ah kuwa shidaalka qaada ayaa ay la socdeen siddeed qof oo shaqaale ah ahna waxaana la sheegay in haatan lagu hayo meel xeebta degmada calowla u jirta toddoba mayl haddaba afduubka ayaa v o a waxaa markabkan ay ka waraysatay dhinacyo kala duwan waxaana warbixintan inoo soo koobaya islamarkaana washington inoogu diyaariyay waryahayaga jacfar kukay markabkan oo lagu magacaabo ari saddex iyo toban waxa uu ka diiwaan gashan yahay dalka imaaraadka carabta balse waxa uu sitaa calanka dalka sirilanka waxaanay kooxdii afduubka u geysatay oo ka kooban ilaa toddoba ruux oo hubka fudud sitay ee xili dambe oo xalaya keeneen xeebaha deegaanka biyocadde oo toddoba mayl u jira degmada caluulo isagoo ay saaran yihiin siddeed ruux oo shaqaale ajaaniba gudoomiyaha degmada caluulo cali shire maxamuud cismaan oo v o ed oo ay la hadashay ayaa xaqiijiyey in markabka dhul degmadiisa hoos yimaada lagu soo xiray haatanna ay u diyaargaroobayaan weerar ay doonayaan inay ku soo furtaan markabkaasi ciidamadii degmada ayaa heegan geliyey odayaashii waa la hadlay haddana caluulaan u baxaya waxaa nooga qorshaysan falkan xun oo fala dulcadbareedka wixii awooda yada inaana waxba kala harin baa nooga qorshaysan waxaanu u tabari weynana aanu wixii naga tabaron iyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashano ma garan mid ka mid a ragga afduubka geystay oo v o eda la hadlay diidayna in burcadbadeed loogu yeero ayaa sheegay inay yihiin kalluumaysatadii deegaanka oo lagu soo xadgudbay xuquuqdoodana raadinaya annagu waxanaa kalluumaysatadii deegaanadatan xeebaha soomaaliya xeebaha puntland degeneyd oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday iiraanigu weerar kusoo qaaday maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay oo shabaagahoodii la googooyey oo dadkoodii la maray oo gaadiidkoodii dusha laga maray dadka noocaasa oo xabadda lala dhacay dadka noocaasa baanu nahay afduubaha v o a u warramay isagoo dul saaran markabka ay soo qafaasheen ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawshan ay ku baacsanayaan maraakiibta shisheeye ilaa inta ay xeebaha dalka ka fogaanayaan islamarkaana joojinayaan xaalufinta badda oo ay iyaga ay noloshoodu ku xidhan tahay waxaanu damacsan nahay weerarada bacan oo nalaku weeraray inaanu wixii ciqaaba iyo wixii waajibaadoo nala mariyey isaga aanu ka gudano oo wixii mabloqo badeeda lagala baxay aan dushiisa kasoo saarno baanu waxa weye damacsan nahay waanu kusii wadi doonaa waanu kusii wadi doonaa intii naloo baneynayo xeebaha iyagoo nalooka durkayo gudoomiyaha degmada caluulo cali shire maxamuud cismaan waxa uu qiray in badda deegaanadiisa ay faraba'an ku hayaan maraakiib dowlado iyo sharikado waaweyn ay leeyihiin kuwaasoo si aan kala reeb lahayn u xaalufinaya noolihii badda taasina ay keentay in raggani ay ku dhiiradaan soo qafaalashada markabkan sababka rasmiga oo ka dambaysaana waxay tahay dadkii badda ka kalluumaysan jiray waxa weeyaan badii waxaa lagu soo fasaxay maraakiib iyo doonyo kuwo sharci sita iyo kuwo kayru sharciya badihii bay ka baxeen shaqadii bay iska taageen dadkii kalluumaysatada ahaa hoogaa waxaa moodaa camal la-aan iyo gadood inuu iska jiro sidaa ayaa waxay kaliftay inay badda iska aadaaniin oo wax sharci darra iyo markib iyo doonyo iyo waxay heli karaanin ay soo qaqabsadaanin qaabka ku timin markii horeba arrintu sidaa weeye magal waxaa aragti taa la mida qaba john stead oo ah khabiir ka tirsan hay-adda oceanis beyond biracy oo la socota xaaladda burcadbadeeda iyo badaha soomaaliya stead waxa uu sheegayaa in si aan indhaha laga qabsan karin ay maraakiibta waaweyn ee jiriifku ay ugu tacadiyaan kalluumaysatada yaryar ee xeebaha soomaaliya First of all, you know, illegal fishing is a major problem off the coast of Somalia, and there are a lot of illegal fishing boats.
ugu horreyn kalluumaysiga sharci darrada waa dhibaato weyn oo ka jirta badda soomaaliya waxaana ku jira biyaha soomaaliya maraakiib badan oo wada kalluumaysi sharci darro ah kuwaas oo aanan haysan ruqsad islamarkaana wax gunno ah aanan siinin soomaaliya in badan oo ka mid ah maraakiibtaasi kalluumaysiga waa kuwo gardarro badan dagaal ayay la galaan kalluumaysatada soomaalida ah haddii aad daawatid barnaamij ay national geografi ka samaysay dhowaan waxaa suurtagal ah in dembiyo dil ah ay ka geysteen badda waa meherad halis ah kalluumaysatada soomaalidana waxay aaminsan yihiin in halis lagu yahay oo lagu qasbay doonyihii kalluumaysiga ee soomaalida inaysan xeebta ka fogaan
ninkan ka midka ah toddobada dabley ee markabkan soo qafaalatay ayaa iska fogeeyey inay lacago madax furasho ah ka doonayaan hase ahaatee waxa uu sheegay in magdhow u dhigma khasaarihii iyaga soo gaaray ay ka qaadi doonaan xeebaha soomaaliya gaar ahaan kuwa puntland waxaa ka jilaabta maraakiib fara badan oo qaarkood jiira doonyaha yaryar ee kalluumaysatada soomaalida intooda badanna waxa ay maamulka puntland ka haystaan rukhsad ay xeebaha dalka kaga jilaaban karaan sida uu sheegayo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli cali gaas oo mar sii horreysay ay v o edu waraysatay waxaandiidana waxaa weeye kalluumaysi sharci darra ah oo dhibaato u keenaya baddeenna xaalufinaya isticmaalaya qalab aan la ogolayn tarifadii baarlamaanku gooyey oo sharciga ahayd ayay bixinayaan waxa aan diidanahay maaha kalluumaysi sharciga waxaan u tegay oo meel waay ahayd in badeenna aan u helno maalgashi kow marka dadkan qaylinaya oo leh onaga in badanoo ka midihi inay tahay kuwii ahaa horgalayaasha sharci darrada ku keeni jiray iiraaniyiinta iyo yemeniyiinta way waxaa qaylinaya dadkii bulshadii reer puntland oo saxda ahayd ma aha marka waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye war dalka ha laga ilaaliyo xaalufka iyo jariifka iyo maraakiibta sharci darrada ah laakiin dabcinuhu ma aha in kalluunku iska yaalee ilaan kalluunku hataa waqtu leeyahay waa dhimanaya soo moog laakiin kalluumaysatadu ay ku jiraan qolyaha afduubka geystay waxa ay dhibaato lixaad leh ka tirsanayaan maraakiibtaasi ogolaanshaha la siiyey dowladihii sidaasi yeelayna aanay ka sugaynin inay dhibkooda xalliyaan dowladaha aad sheegayso waa kuwa u soo jaray ma garanaysaa iyo waraaqaha oo waxaweye dhashiikayaasha soo saarayna lala dhacayo oo dabka la soo saaraya waxaweye dowladda haddaysan ka haysan go-aan iyo shati dowladeed aysan haysan waxaana lamalalama dhiceen qaladaan baanu ka samaynay waxba nolo kama qaban waxaweye dowladda inta ay qaban weyday ma hadda waxay qabanaysaa sannadihii ugu dambeeyey xeebaha soomaaliya kama dhicin wax dhaqdhaqaaq burcadbadeednimaa waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee la diiwaan geliyey ay ahayd sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaana jira maraakiib dagaal oo ka socda dalal fara badan oo xeebaha soomaaliya u jooga xujada ah inay la dagaalamayaan burcadbadeeda
jacfar kuka ayaa aad buu mahadsan yahay waxa uu inala socodsiinayay warbixin ku saabsan markabka diiwaan gashan dalka imaaraadka carabta balse sita caalanka sri lanka oo shalay gelinkii dambe lagu aftuubay xeebaha soomaaliya waxaana warbixintaasi inoogu diyaariyey magaalada washington waxaanad kala socoteen v o a washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan doorashada ay dadka reer netherland brito oo arbaca ay u dareeri doonaan iyo saameynta ay taasi guud ahaan ku yeelan karayso dalalka yurub warbixintaasi oo dhammaystiranna waxaa soo jeedinaya wariyahana london ridwan xaaji cabdi weli
dalka holland waxaa brito leh ka dhici doonta doorashada baarlamaanka waxaana doorashadaasi ay tahay mid si weyn indhaha loogu hayo iyadoo mid ka mida ragga tartankaasi ka qaybgelaya oo lagu magacaabo girt wilders uu yahay nin caan ku ah islaam nacaybka soo galootiga iyo adeegsiga erayo aan loo meeldayin oo cabsigelin ah wilders oo hogaamiyaha xisbiga b v v waxaa suuragal ah in xisbigiisu uu noqdo labada xisbi ama saddexda xisbi ee ugu codka badan marka la qaybiyo codadka guud ee baarlamaanka ra-iisul wasaaraha holland mak rut ayaa ku eedeeyey hogaamiyahan midigta fog inuu adeegsanayo hadallo cabsigelin ah girt wilders oo sannadihii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen dadka taageersan ee cunsuriyiinta ah ayaa ah hogaamiye aad loo ilaaliyo haddaba cabdikariin maxamuud oo ka tirsan dalladda guud ee soomaalida holland ayaan weydiiyey waxa uu yahay girt wilders waxaa lagu shabihi karaa donald trump oo hadda madaxweyne ku noqday waddanka maraykanka wuxuuna markiisii hore ka tirtanaan jiray xisbigan kale oo hadda la tartamaya oo waddanka hadda ka taliya oo midigta ah wuxuuna kaga baxay markii uu hadallo aad aan loo qaadan karin oo dadka ajnabiga ah waddanka ku nool iyo khaasatan dadka muslimiinta ah uu keenay oo ay ka mid tahay inuu yidhi waxaan saaraynaa canshuur xijaabka dadka gabdhaha muslimiinta ay qaataan iyo waxyaaba badan oo aan macquul ahayn masaajidada waan xiraynaa kitaabada qur-aanka ah ee dadka muslimka guryahooda ugu jira waan soo aruurinaynaa waxyaaba aan xataa dee wadankii ka sharci ahaan aan ka suurtagal ahayn sanadkii aan soo dhaafnay dad badan oo qaxooti ah oo siiriyaan u badan wadankii ay soo galeen wuxuu bulshadiina kaga faa'iidaysanaya dareenkooda inuu kiciyo dadka muslimiinta ayaa na qabsanaya iisheeg muxuu ahaa caruur badan ayay dhalaan oo labaatan sano kabid kadib way nagu laba jibaaramayaan macnaha wuxuu kicinayaa quluubtii dadkii wadanka u dhashay si markaa uu uga helo taageero sidoo kale cabdikariin ayaa waxa uu sharaxayaa doorashada beritoole ka dhici doonta dalka holland iyo xisbiyada ugu cadcad ee tartankaasi ka qaybgelaya berito waddanka holland waxaa ka dhacaysaa doorashadii baarlamaanka sida caadi ahna xisbiye ayaa u tartama doorashooyinka si toos ah ra-iisul wasaare looma doorto xisbigii markaa kuraasta baarlamaanka oo boqol iyo toddobaatan iyo shan ka kooban ugu kuraas bata ayaa markaas la rabaa in isagoo wada shaqeyn ka raadinaya xisbiyada kale in markaa dawladdii waddanka uu soo dhiso marka xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa afar xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig midna uu si yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aada u nacab labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid kamid ah uu ku guuleysan ku guuleysan doono labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo asagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah waxaa soo raaca xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo iisheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah marka kolley sidaa hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid kamida uu guuleysto haddii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii caddeeyeen in wax wada shaqayn ay dhexmari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaarihii waddanka maamulaya inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan ka bixistii britain ee midowda yurub iyo guushii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi holland oo lagu qiyaaso hal milyan oo qof ay u arkaan doorashada berito yayse taageerayaan mar kale ayaan weydiiyey cabdikariin maxamuud kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah khaasatan dadka muslimiinta ah inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan dhibka aan ku haynin oo islamarkaana ogol maadaama sharciga waddanka buu ogol yahay dadku inay diintooda sidii ay doonaan ayagoo markaas xadgudub aan kus aan ku sameyneyna sharciga waddanka u yaalla inay diintooda sidii ay doonaan ay ugu dhaqmaan xisbiyada marka arrimahaas ogol oo u furfuran ayay inta badan u codayaan waxaana kamid ah xisbiga shaqaalaha waxaa kamid ah xisbiga kale oo afartan xisbiyo hadda loo saadaalinayo inay ugu weynaan doonaan oo khurun links la yidhaahdo oo dhinacna bidix ka ah dhinacna bii-ada u dooda
baarlamanka dalka holland ayaa gudbiyey bishii diseembar sharci diidaya in goobaha dadweynaha lagu xirto xijaab ama khamaar siyaasaddaas waxaa dabada ka riixayay giirt wilders arrimahan ayaa dhanka kale waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maxkamadda yurub ay xukuntay in la mamnuuci karo xirashada khamaarka ama xijaabka xilliga shaqada iyadoo sharciganna uu qabanayo dhammaanba shaqaalaha ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
ridwaan aad buu mahadsan yahay xildheerayaasha waxbarashada iyo weliba khubarada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida khubarada iyo macallimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta dugsiyada sare aysan ka qalinjabin aysan qalinjabin inta jaamacadda gashaana ay yar tahay inta ugu horraysa ee ay isku diiwaangelisay dugsiyada haddaba waa sidee heerka waxbarashada carruurta soomaalida muxuu yahay xidhiidhka ka dhexeeya waxbarashada iyo weliba xidhiidhka waalidka iyo ilmaha ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya qalinjabin la'aanta iyo weliba in dhallinyaradu faraha ay la galaan fal dambiyeedyo waxaannu idiinsoo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada carruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee minnesota qaybtanna waxay ku saabsan tahay xidhiidhka waxbarashada iyo dhaqanka waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya waryahayaga haaruun macruuf
gobolka minnesoto waa kan ay ugu badan yihiin soomaalida maraykanka sidoo kale ardayda gobolka waxaa ugu badan qoomiyadaha laga tirada badan yahay si aynaan haddaba uga bixin mawduuca aynu ku laabanno qodobkii ku saabsanaa muhiimadda xidhiidhka waalidka iyo ilmaha iyo sida maqnaanshaha xidhiirkaas u saameeyo guusha waxbarasho ilmaha qayb weyn oo ka mid a waxbarashada ilmaha waa dhaqanka waxaana doorka ugu weyn ee ku ababinta dhaqanka ee ilmaha iskale waalidiinta khubarada u kuurgasha xidhiirka waalidiinta iyo ilmaha ee qurbaha waxay qabaan inuu xidhiirka dhaqan ee waalidka iyo ilmuhu uu aad u liito ama aanu jirinba maxamed cismaan ducaale waa qoraa iyo aqoon-yahan dhinaca dhaqanka waxa uu ku nool yahay minnesota waalidiintu inta badan ama in yar oo kooban mooyeen waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu sidii aan africa ay ugu soo nooleynaya ilmaha dhaqanka iyo bay-adu ay u korinaysa inay u korinayso marka waalidiintu markuu ilmuhu afar iyo toban jir gaadhay isku soo taaga markaasay baraarugaan markaana way adag tahay ilmaha in lagu soo celiyo dagaabkii ilaa yaraantiisii soo dhaafay een lala xidhin way adag tahay lanka marka waxaan filaya waxaan dhahayaa runtii dhaqanka oynaan ilmaheena barin iyo afkeenni oynaan barin labadaasba dhib weyn bay ku keenaan ilmuhuna markaas danihiisa iyo wixiibuu samaynayaa iskuolkiibaa ku adkaanaya oo isaga qudhiisa iskuolka xa taasi waa mid midda labaad waxa weeyaan xilliga maanta la koraya ama xilliga maanta jira runtii waad garan kartaa wiilka afar iyo toban jirka ama shan iyo toban jirka ee soomaaliga ah ee muslimka wax ka baranaya iskuulladan reer galbeedka wax kastoo dhan baa ku dhacaya waxyaaba badan baa lagu dhaga hadlaya waa lagu odhanaya macallinkii baa ku dhaga hadlaya ardaydii baa ku dhaga hadlaya dadkii kalea ku dhaga hadlaya ilmihii isagoo qaraxsan oo cadhaysan ba guriga imanaya markaasu waalidkiina dabeecadii miiqanibu ka hoos kacaya oo iyadana qarax kale ilmuhu inay qarxaan bay taagan yihiin markaas marka imagine ilmaha maanta koraya ee soomaaliga ee ama taritoban jirka ama taritoban jirka ee high school dhigta ee waxyaabahan inagii suuqa joogay aan u adkaysan lahayn arkaya oo yar ee gurigiina aan taageero weyn ku haysane la odhanayo waxaanaad khaldama iskuulkaas waxaanaad samaysan maad horumarka shaqama waxa ilmuhu inuu qarxu taagay marka taas horta ilmaha pressure weyn baa ka saaran taasina waxay keentaa inay waxbarashadii halkaa kaga tagaan oy maaragtay ay ay ay ku baabado taqi bashiir waa arday minnesooto ka dhigta jaamacad islamarkaana kaaliyo macalin ka ah mid ka mid a iskuullada minneabolis macalin taqi bashiir waxa uu sheegay in iskuulladu ay inta badan arkaan oo keliya hooyada iyadoo xataa ay dhici karto in labadii waalid ay wada joogaan taasi oo ka dhigan in aabbuhu gaabiyey ugu yaraan ugu badnaadna uu ka maqan yahay nolosha ilmaha meel kasta ha joogee muddo hadda toban sano camal ayaan dugsi ah caruur baa la macaamiltamaa iskuulinkana waan arkaa inta badan waxaa moodaa boqolkiiba siddeetan iyo shan in hooyo aad arkaysid waxaa jirta xaqiiq ah in arday aan nin aan saaxiibana toban sano magaaladan oo saaxiibana oo weygii marka ugu yartahay laba maalin booni aan isla ciyaaran ayaa hadda dhow ciiddii hadda ugu dambeysay asoo ilmo wada arkay ilmihiisana macalin aan wahay weligay ma ku fakirin weligay ma arkin ninkaasoo caruurtiisa ii keena waana saaxiibkay marka aniga waxaan u arkaa qayimkii aabihii u lahaa in aysan meesheeda aysan jirin taasaana wax walba ay soo hoosgalayaan nasre xasan oo waalid ah kana mid ah waxbarashada minneabolis waxay leedahay saaqiidnimadu kuma xidhna tirada waalidiinta la joogta ilmaha balse waa sida dabagal loogu sameeyo ilmaha loolana dadaalo waalidka keligii haysta waaba fair caution waaye wuu fakaraa cunugiisa meeluu geliyaa wuu ku daba waqtiguu geliyaa wuu daba socdaa ilmaha hooyadu iyo aabood wada taagan yihiin ayaaba u badanba kuwa riskiga hadda maanta ku jira markaa fiirsid waxbarashada hoosteeda marka la fiiriyana maraykanka hadda aan kuu sheegayno cunugga teergareed markuu yahay oo waxbarashadiis ay hooseyso waxaa la yidhi brisonka xabsanka la dhisayo xabsiga marka la dhisayo waxaa lagu fiiriyaa in mise teergareed ayaa hooseeya oo levelkii akhriska aan joogin taas darteed markay ogaadaan statisticaas markaas ay xabsiga dhisaan oo sel kale ku daraan dhaqankii markuusan jirin ayadana waa meesheeda marka waxyaalo badan ayaa isugu biirsaday yaasiin yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee gobolka oo weliba la shaqeeya iskuullada waxaana uu waayo aragnimo dhow u leeyahay qodobka ku saabsan isfahamdarrada waalidka iyo dhallinyarada dad isfahman way jiraan dadna isfahmna way jiraan laakiin haba ku badnaadaan dadkan isfahmin isfaham la-aantu badanaa waxay ka dhacdaa luqadda dadkii halkan ku dhashtay iyo dadkii halkan yimid waxaad aragtaa marmarka qaarkood inuu ardaygii ama cunigii uu ku hadlayo luqadii uu ku dhashto englishka ahayd waalidkiin uu soomaaliga ku hadlay labadoodii midna english ku hadlay wuu fahmaya ardaygii kuma hadli karo waalidkiina english kuma hadli karo waa lagayaba inuu ereya ka fahmo wax kastana waa gurige labaatan daqiiq ardayga maalintii wax aqriya intuu iskuulka sagaalka bil socdo boqol erey ka badan in ka badan ayuu sanadkii bartaa marka wax oo meesha ay kusoo qoreen oo la xaqiijiyey taana waxay keenaysaa in buugga qofku waqti geliyo wax aqriyo suu erey cusub u barto yaasiin yuusuf waxaan kula kulmay minneabolis isagoo la socda wiil uu dhalay oo dhigta dugsi sare ayna ku adkayd ku hadalka luqadda afka soomaaliga adoo halkan aad ku dhalatay
imise jir baad
waa garta bal wax yar nooga sheeg tacliintaada iyo waxaad hadda qabatid hadda waxaad dhigtaa part time high school qarijayaasha waa horaas kaga sii dhameysoo college part time sii dhigtaa waxaa ku jira programyaal oo badan oo a p i b ah oo advance ah intaas i caawisa waay imisa arday ah oo soomaaliya ayaa wada dhigataan intaad taqaanay imisaa ka hadhay iskuulka oo drop out sameeyey imisaa waxbarashadoo sii watay
kuwa wa sii wataan laakiin meel fog ma gaaraan meesha wa sii wadaan laakiin meel dhexo ku dhamaan kuwana meesha oo ogin inaan meel gaareen waska joojinaan iskoolka
maxamed ducaale waxa uu leeyahay ilmaha marka horeba waxaa haysata cadaadis uga imanaya dhaqanka qalaad ee uu ku dhex nool yahay waa kan qurbahee waxaana taas ugu biiraysa guriga oo aanu ku helayn talo waalid oo u kala bayaamisa waxyaabaha uu ku wareersan yahay waxa ay yihiin sax iyo qalad ilmaheenu road moral ma laha waxa weeyaan runtii waxaa jira documentary oo laga sameeyey iskuul ku yaala iskuullada minnesota oo lagu eegayay bal carruurta soomaalida iyo waxyaabaha la kulmaya dhibka ay la kulmaan documentary-ga markaad eegto ardada markay ka hadlayeen waxay yidhahdaan ilmaha macalimiintu aada isuguma xilsaaraan ilmaha soomaalida ardayda kale waxaad arkaysaabaa lagu leeyahay isagoo ka yara in wax samee lawaaniyo inta luuqa lala galo la odhanayo waxaan rabnaa inaad kuwa mamooyo qarsidooda noqoto oo la waaninayo laakiin carruurteen runtii rumorin dan lagama laha haday waxbarasho qaataan haddayna qaadaan hadday kalaas ka fadhiyaan taasina waxbarashadoodii bay hoos u dhigaysaa waxa uu carabka ku adkaynayaa barashada dhaqanka sida ay u naaxin karto xiriirka labada qof waa waalidka iyo ilmaha waa maxay haddaba sababta afka iyo dhaqanku muhiim ugu yihiin ilmaha koraya siba kuwa qurbaha jooga muxuuse yahay cawaaqibka ka iman kara dhaqanka iyo afla-aanta carruurta qurbaha maxamed cusmaan ducaale mar kale waxa weyan ilmaha shanta sane u horeysa ee uuna iskuul tegin wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii waxaa la yidhaha boqol kiiba lixdan wax kastoo aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay samaynayaan ayuu ku daydaa haddii hadda hooyada wax samayso wuxuu isku dayaa sideedii oo kale inuu dhaqmo aabbaha sidoo kale sidiisii inuu dhaqmo ayuu isku dayaa laakiin markaas ilmuhu waxaad u sheegto wuu qabtaa maaha keliya waxaad u sheegtee waxaad samayso ku dayanaa marka markaas waxaa la yidhahdaa inaad dhaqankii iyo uga sheekayso iyo wixii aad samayn lahayd ayaa muhiima marka taasi runtii muhiim bay tahay in inuu lasoo qabsado waxaa la yidhaha shanta kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macalinkii iyo carruurta iskuulla joogay ku daydaa oo sidooda u dhaqmaa wuxuu isku dayaa gaar ahaan macalinka wuxuu samaynaya inuu sameeyo sidiisoo kale ku daydo marka taasina waxay runtahay ilmaha inuu intii hore haddaad dhaqanka soo bartay ma ilaawayo marka macalinkiinu ku dayo macalinka hataa waxaa lagu yidhahdaa xilligaas inaad u doorato ayaa muhiima marka runtii aan isku soo duuduube daraasaadkaasi waxay sheegayaan waxaa la yidhi ilmaha inta uu yaryaheed gurigaaga ku hayso waad celcelin kartaa macnaha waa ilmahaagii laakiin maalintuu weynaado ee gurigaaga ka tago haddii dhaqankaagii iyo afkaagii una aqoonin ilmahaasi waxaa la yidhi si dhib yaabuu uga dhexbaxaa bulshadiisa cidda uu dhaqan iyo afgaranaya ayuu tegaya ilaahay naguma keenay xataa diinta inuu saa kaga baxaa laga yaabaa baa layidhi marka taas waxaad ka garanaysaa muhiimadda ay leedahay in ilmuhu dhaqankiisa iyo afkiisa iyo bulshadiisa ku dhex jiro asad cali weyd oo hore macallin uga soo noqday iskuullada minnesota isaguna waxa uu waaye aragnimo ku ogaaday in dhaqanka haddii aan la barin ilmaha wax badan ka hallaabayaan heerkiisa waxbarasho iyo garaadkiisa dadka soomaalida yihi communitiya badan baa inooga soo horreeyay waddankan oo yuhuud ay ka mid tahay yuhuudda ilmahooda yararka markay shan sano gaaraan luqadooda hisbigooda ku hadlaan ayagoo dhowr boqol oo sano waddankan joogay innagana waxaa arkaysaa qof shalay laga keen xerada qaxootiga mataqaanaay isagoo weliba almost teenage ku dhow kala keeno af soomaaliya kaba kaba sii tegaya waxaas dhan ciladu waa guriga waa guriga waa aabbaha iyo hooyada iyo familka iyo qaraabada iyo ehelka ilmaha ayaan luqadan markay guriga joogtaan afkiina soomaaliya kula hadla dhaqanka soomaalida in la baro oo lagula hadlaa muhiim ah haddii ilmuhu dhaqankiisi iyo waxa uu yahay uu barto iyo meesha uu kasoo jeeday iyo asal waxa uu yahay waxbarashadoo dhan iyo dhaqanka marka uula dhaqmayo dhan way u sahlanaanaysaa
siyaad cali waa xubin la soo doorto oo ka mid ah guddoonka waxbarashada ee minneabolis siyaad cali waxaan weydiiyey in mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolku ka warhayaan xiriirka dhallinyarada iyo waalidiinta soomaalida ee la sheegay inuu marayo meel hoose ama ugu yaraan isfaham la'aanta jirta waxa ay ku salaysan tahay waxaa muhiima mar kasta in waalidka iyo ilmihiisu ka warqabaan ayna noqdaan saaxiib dhow waalidkuna uu siiyo fursad uu ilmihiisa kula sheekaysto oo hadba wixii soo kordha ay ka wada sheekaystaan guud ahaan marka la eego boqolkii afar iyo labaatan ardayda guud ahaan dhigta dugsiyada dadweynaha minneabolis afar labaatan ka mida guryahooda waxaa lagaga hadlaa luuqad kale marka dadkaas waxay u kala qaybsanayaan laatiinaha dadka la yihahdo oo ku hadla baan leeyahay luuqadda sbaanishka iyo dad soomaaliyeed bay ugu badan yihiin waalidiin fara badan ayaa markay foomka buuxinayaan waxaa jira su-aal la weydiiyo oo la odhanayo gurigaaga ma lagaga hadlaa luuqad kale marka iyagoo soomaaliya oo guriga af soomaali kaga hadla oo laga yaabo aabihii hooyadaba inay soomaali yihiin ayay halkii ay odhan lahaayeen guriga soomaali baan kaga hadalnaa waxay odhan waxaan ku hadalnaa ingiriisi marka taasina waxay naga luminaysaa xog fara badan oo aan u baahanay inaan ogaano khaasatan anigu maadaama ahay qof soomaaliya waan jeclahay inaan helo tirada rasmiga ah ee dadkayga laakiin haddaan dadka iga caawinayn nidaamkuna ima ogolaanayo inaan dadka khasbo laakiin kama yara dadka soomaalida ah haddaan eego waa dad ku dhow lix kun kama yara dadweynaha dugsiyada dadweynaha qiyaastii
kasoko iskuullada dadweynaha waxaa gobolka minnesoto ka jira iskuullo gaar loo leeyahay oo ay dhigtaan carruur badan oo soomaali ah guurguuritaanka iyo soomaalida oo aan sal adag lahayn ayaa iyaguna saamayn ku yeesha tacliinta dhallinyarada soomaalida ah qodobadaasina waxaynu ku faaqidi doonnaa qaybta saddexaad ee barnaamijyadan taxanaha ah
mahadsanid xaaruun macruuf fiidnimo wanaagsan ayaa dhegaystayaal mar kale idin leenahay waxa aynu ku guda jirnaa idaacadda idin fiidnimo qodobada ayaad maqli doontaana idiin soo socda waxaa ka mid ah xaaladda isirnacaybka qaxoontiga amaba aan idhaahdo een, sogolotiga iyo weliba soomaalida ku sugan waddanka koonfur afrika warbixin ku saabsan iyo weliba xaaladda qaxoontiga soomaalida ee waddanka yemen iyo weliba aan idhaahdo xubintii dooda gaaban iyo amuuraha maraykanka ayaad qaybta dambe aad ku dhegaysan doontaan balse marka hore qodobadii warka oo rogaal alisa
xafiiska miisaaniyadda koongareska ayaa sheegay in afar iyo toban milyan oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii koongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in uu bedelo daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obamacare kooxda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faalloota ee aan xisbina raacsanayn ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ah, ay saameyn ka dhalan karto haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee obamacare hase ahaatee jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aada u qaali yahay cadaaladuna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaadda warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan ceymiska caafimaad ku jirin ay sara marayso ama ay kor uga kacayso afar iyo toban milyan iyadoo sanadka labada kun sideed iyo tobankana ay gaari doonto kow iyo afartan milyan sanadka labada kun iyo lix iyo labaatankana ay tiradu usii kordhi doonto laba iyo konton milyan marka la barbar dhigo sideed iyo labaatan milyan oo ruux haddii obamacare sidiisa loo daayo ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib markii ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sidai ay britain uga bixi lahayd midooda yurub may ayaa sidoo kale sugaysa ogolaanshiyaha boqoradda dalkaasi queen elizabeth taasoo iyadana la filaya inay soo baxdo xilli hore oo maanta ah waxaana intaasi kadib si xor ah ugu wargelin doontaa midooda yurub inay fulinayso qodobka kontonaad ee ka hadlaya sida xubin ka mida midoogaasi ay uga bixi karto afhayeen u hadlay may ayaa maalintii isniintii sidoo kale sheegay inay u dhowdahay inaanay wax tallaabaa qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan kalbixitaanka ayaa qaadanaya ilaa laba sannadood iyadoo taasi ay britain iyo midooda yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada ee midooda yurub
falalka gacanka hadalka ee sirnacaybka ku salaysan ee koonfur afrika ayaa waxa ay gaareen meeshii ugu sarraysay iyadoo daraasad cusubna ay muujinayso in dadka muhaajiriinta ah ay kaalin weyn ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha dalkaasi warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka xiriirka isirka ee markaa lasoo gaabiyo la yidhaahdo i r r ayaa ku boorinaya dadka reer koonfur afrika in ay ka bartaan hal abuurka ganacsi sida loo horumarinayo dhaqaalaha iyo xeeladaha ganacsi dadka muhaajiriinta ah thuso khumalo ayaa warbixintan ka soo diray johannesburg waa kan nuur xasan nuur
warbixinta oo loogu magacdaray muhaajiriinta koonfur afrika waxay dhisayaan dhaqaale cusub ayaa shaaca ka qaaday in muhaajiriinta badankood ay ku tiirsan yihiin xirfado ganacsi iyo shaqooyin adag si ay ugu noolaadaan dalkaasi warbixinta ayaa xustay in muhaajiriintaasi badankood ay ka kala yimaadeen dalalka soomaaliya ethoobiya bangaladesh iyo bakistan ayna ka howlgalaan siddeetan boqolkiiba macdaaraha ganacsi oo ay leeyihiin kana kiraysteen dadka south afrikaanka dadka laga kiraystay goobahaasi ganacsi ayaa waxa ay ku nool yihiin deegaano sabool ah iyadoo dakhliga keliya ee soo gala uu yahay kan muhaajiriinta ay ijaarka u siiyaan si ay ugu dabaraan ganacsigooda muhaajiriinta qaar ayaa isku darsaday maaliyaddooda si ay ganacsi ugu bilaabaan magaalooyinka kale oo qaarkood samaystay dukaaman lagu iibiyo badeecadda jumlada iyo tafaariikhda isugu jirta waxaana tartan ay kula jiraan shirkadaha waaweyn ee caanka ah riyaan maalan oo wax ka qorayay warbixinta ayaa sheegay in shaqo abuuristaasi iyo kubaratankooda ganacsi ay u meel martay in yar mooye Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice.
dadka ajaanibta ah ayaa yimid dalkan iyagoon haysanin wax xuquuqa oo ay halkan ku joogaan warqado sharci ma haystaan ikhtiyaar ma laha waa dad quus taagan dalkoodii dib uguma laaban karaan iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan ay haystaan ayaa haddana wax ay sameeyeen shaqa abuur hoos u riday shaqo la'aanta ka jirta dalkaasi shaqooyinka adag oo ay qabtaan awgood iyo weliba fidinta ay shacabka u fidinayaan adeeg hufan oo ay suuqyo ku abuurayaan warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in muhaajiriinta aanan awoodin in shaqooyin ay abuurtaan ay doorteen inay ka shaqeeyaan maqaayadaha howlaha dhismaha guryaha iyo beeraha inkastoo mushaarka ay ka helaan shaqooyinkaasi uu aad u hooseeyo haddana wax ay wanaajiyeen xaaladahooda dhaqaale sidoo kalena ay wax ku kordhiyeen dhaqaalaha waddanka kerwin labone oo ka tirsan hay-adda cilmibaarista ee i r r ayaa sheegay in haddii dadka reer south africa ay wax ka bartaan dadkan ajaanibta ah ay taasi horseedi doonto guul ay gaaraan walow ay jiraan xaalado dhaqaale oo qallafsan very, very industrious, also in finding opportunities. There's no sense of entitlement. When there's competition, they aad fight iyo it.
aad ay u adag tahay in fursado la helo marka uu jiro tartan waxa ay ku dagaalamaan dhaqaalaha sidoo kalena badeecooyinka qiimahooda la jebiyey oo ay dadka ka iibiyaan marka waxay taasina tusaysaa inay yihiin dad aad u shaqeeya iyaga oo ka falcelinaya xaaladaha suuqa sannadihii labada kun iyo sideedii labada kun shan iyo tobankii iyo sannadkanba qalalaasaha ajnebi nacaybka ayaa hareeyay dalka koonfur afrika iyadoo shacabka dalkaasi ay ku eedeynayaan ajaanibta inay qaadanayaan shaqooyinkooda iyo sidoo kale iyaga oo galaya dembiyo bishii lasoo dhaafay oo keliya dukaamo badan iyo guryo ayaa la boobay sidoo kalena dab ayaa la qabadsiiyey goobo ganacsi oo ku yaala magaalada bretoria waxaa kale oo la weeraray deegaano ay degganaayeen dadka ajaanibta ah booliska ayaa arrintaas u xiray ku dhowaad boqol iyo afartan ruux muhaajiriinta waxaa kale oo ay ka kala yimaadeen dalalka zimbabwe mozambique lesotho jamhuuriyadda dimuqraadiga congo malawi iyo nigeria bakistaaniyiin badan ayaa hadda soomaalida kula baratama dukaamada yaryar ee lagu iibiyo badeecadaha kala duwan dhammaan dalka oo dhan muhaajiriintaasi badankood waxa ay ka soo carareen xasilooni darro siyaasadeed colaado iyo xasilooni darro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka jira dalalkooda warbixinta ayaa u soo jeedisay dowladda south africa inay samayso nidaam iyo siyaabooyin ay uga faa'iidaysan karaan muhaajiriinta dalka la qabsaday
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasiina la socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuraha maraykanka waxayna la socodsiinaya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandhere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa jimcihii toddobaadkan amray inay iscasilaan lix iyo afartan xeer ilaaliye oo gobollada dalka ka howlgelayey xeer ilaaliyaashani waxay ka hadheen maamulkii madaxweyne obama oo arrin iska caadiya in maamul cusubi uu shaqada ka fadhiisiyo xubno ka tirsan maamulkii hore gaar ahaan kuwooda aan la dooran ee la magacaabay hase yeeshee tallaabadii xeer ilaaliya sessions ee jimcihii ayaa lagula yaabay degdega ay ku timid iyo tirada uu mar qura amray inay iscasisho xeer ilaalayaashan ayaa islamarkii ay farriintani u timid iscasilay marka laga reebo briit barara oo ka howlgeli jira degmada manhattan ee gobolka new york kaasoo diiday inuu iscasilo diidmadiisana ayaana keentay in islamarkiiba shaqada laga eriyo sababta inuu iscasilo uu u diiday waxaa sharxaya garyaqaan amiin haaruun oo gobolka minnesota ka howlgala
xeer ilaaliya barara wuxuu sababaysanayey in uu heshiis la galay bishii november madaxweynaha dalka maraykanka donald trump markii uu ku guurayso doorashada iyo xeer ilaaliyaha waddanka jeff sessions oo uu leeyahay waxay ii ballan qaadeen ama heshiis igula galeen in aan aniga shaqada sii joogi doono maadaama oon gacanta ku hayo kaysas waaweyn oo xasaasi ah inaan sii joogi doono oon la ibedeli doonin marka markii liistadii la dadkii la bedelayay uu magaciisa ku arkay taas ayaa ku dhalisay inuu diido in uu xilka istiqaalada wareejiyo iyagana ku qasabtay inay markaa xilka ka fadhiisiyaan haddaba xeer ilaaliya barara waa nin noocee ah waa kan cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis waa mahadsan tahay sandere wuxuu dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii wuxuuna ku dhashay india waa maraykan lawyer ah lana aaminsan yahay inuu ka mid yahay looyarinta ugu caansan ama loogu aqoonta badan yahay waddanka maraykanka dad badan waxay u yaqaanaan ama lagu yaqaanaa inuu yahay booliiskii wall street wall street dabcan waa suuqa ganacsiga adduunka eryada uu ku yaalay manhattan oo dhaqaalaha maraykanka intiisa badan uu ku urursan yahay marka nin eryadaas kiisas badan kusoo oogay oo dadka lacagta leh inta badan aada u dabageli jiray buu ahaa xeer ilaaliya barara waxaa lagu yaqaanay dacwado waaweyn oo uu ka howlgalay isagoo xilligii la eryena gacanta ku hayay dacwado kale oo muhiima kiisaska muhiimka oo la tix raaci kara waxaa ka mid ah november labada kun iyo lix iyo tobankii wuxuu dacwad ku qaaday company wall street ka tirsan CEO CEO-geeda ama qofka madaxda u ah oo inta badan maraykanka aanan ka dhicinin ayadoo markaas lagu dacweynayay fadeexad boqolaal milyan oo dollar in si khalada gacmaha la isku weydaariyey ama contractiya dad inta la siiyey lacaga kickbacka ay usoo celiyeen waxaa kaloo kamid a labada kun iyo afartii inuu dacwad kusoo oogay bankiga j c morgan oo uu noqday markii dacwaddaas lagu soo oogay bankiga inay khiyaameen ama isdabamarin ay ku sameeyeen hanti ay lahaayeen dad investors ah ama dadka wax maal gashada in markii dambe bankigu uu ogolaaday in kiiskaas lagu xaliyo in kiiskaas la xaliyo bankigana uu ogolaaday inuu bixiyo one point seven billion dollar taasoo markaas noqonaysay xukunkii ugu badnaa oo macnaha banki maraykana taariikhda inta la og yahay lacag ay settlement u bixiyeen waxaa ka mid a labada kun iyo afartii oo kale toyota ayadana uu dacwad kusoo oogay isagoo ku eedeynayay inay khiyaameen dadkii customerskooda ahaa lix iyo afartanka xeer ilaaliya ee xilkoodii laga qaaday waxaa ka mid ah andrew luger oo gobolka minnesota ka howlgelayey laguna xasuusta dacwadihii ka dhanka ahaa dhallinyaradii soomaalida u badnayd ee lala xidhiidhiyey ururka isis garyaqaan amiin haaruun ayaa sharxaya dacwadihii uu ka howlgalay xeer ilaaliya luger dabcan xeer ilaaliyaasha maraykanku waxay qabtaan cases aada u fara badan xafiisyadooda inta badan waa mashquul zaid ayaa lagu sheegaa kan minnesotana kama duwana marka andrew luger wixii ugu caansanaa uu sanadkan qabtay waxaan mahay in sanadii uu joogay uu qabtay ee lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa sagaal dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo lagu soo oogay in ay rabeen inay ku biiraan ururka argagixisada ee ka dagaalama suuriya loo yaqaana isis waxaa kale oo iyadana lagu xasuustaa in masaajid loo diiday ay communitiga soomaalidu gateen oo ku yaalla magaalada st anthony ee gobolkan minnesota ay magaalada st anthony maamulkeedu ka hor yimaadeen sharcigiina bedeleen kadib markii ay soomaalidu gateen masaajidkan iyo xaruntan iyadoo marka ay dadka st anthony ay macnaha cadaadis saarayeen maamulkooda ay leeyihiin ma rabno masaajid in laga furo magaaladeena taas oo iyadoo laisla cakiran yahay oo in muddo a soo jiitamaysay markii uu andy logan halka qabtay dabcan tallaabo fiican ayuu ka qaaday wuxuu u sheegay in uu dacweyn doono maxkamad geyn doono haddii aysan go-aankooda ka noqonin taasoo cadaadis xoogle ku noqotay maamulkii st anthony kana noqdeen go-aankoodii hore oo lagu ogolaaday masaajidkii st anthony sidaa in lagu furo masaajidka abu hureyra loo yaqaano bishii november ee sanadkii hore ayay ahayd markii lasoo gebagabeeyey dacwadihii ka dhanka ahaa dhallinyaradii soomaalida ee tobanka ku dhowaa ee loo haystay inay doonayeen inay isis ku biiraan dacwadahaas ayaa sida aynu soo sheegnay waxaa ka howlgelayay xeerlaaliya andrew luger haddaba sidee ayay bulshada soomaalidu u aragtaa xeerlaaliya luger iyo dacwadihii uu qaaday waa kan sadiiq maxamuud oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa barana ka ah dugsiyada dowladda ee gobolka minnesota
maxmed waa mahadsan tahay ander luger wuxuu ahaa saa sheegtay xeer ilaaliyihii xeer ilaaliyihii gobolka minnesota ee federaalka marka ander luger wuxuu ahaa shaksi afka ingiriiska waxa lagu yidhaha controversial qof ma aragtay magaciisu uunan ahayn nadiif ahayn boqol kiiba boqol dhinac waxyaaba wanaaga wuu sameeyey bulshada soomaalida oo masjid ku yaalla magaaladan minneapolis ku dhigan ee st anthony oo loo diiday deg magaaladaas ay u diiday dadka soomaalida inay gataan ayuu usoo dhiciyey garoonka iyo gegida diyaaradaha ee sembol iyo minneapolisna marar uu commissionerka ama madaxdaas maamulka garoonka uu kala hadlay baa jira oo yidhi dadka maaragta aan lagu dhibin safaradooda loo fududeeyo laakiin xagga kale bulshadii soomaalida waxa la odhan kara waa magac dilid ama dadki in lagu laro magacan argagixisada ayuu sameeyey oo wuxuu yidhi maaragtay dadkan waxaan samaynaya wax la yidhaahdo la yidhahdo kahortaga xagjirka qalalaasaha wada ayuu keenay labada arrimoodba maaragtay bulshadu markaad weydiiso dadku odhanaya waxbuu qabtay iyo dad u arkay inuu maaragtay maga magacdil iyo faquuqid magaca soomaalida la faquuqayo laga dhigayo dad ayuu gooni argagixisada ula dhashay uu ka dhigayo ay labaduba way jiraan waxaa xusid mudan in labada mudan ee aqalka sanadka ka tirsana laga soo doorto gobolka minnesota waa amy klobuchar iyo al franken ay maamulka madaxweyne trump ka codsadeen in xeer ilaaliya andrew luger dib loo soo magacaabo oo hawshiisii halkiisii ka sii wato dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions oo mar qudha lix iyo afartan xeer ilaaliya oo gobollada maraykanka ka hawlgelaya u sheegay inay shaqada ka fadhiistaan taynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu mahadsanyay oo inala soo codsiinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa go-aankii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre uu ku joojiyey dhismayaasha ka socday gudaha iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dad badan ayaa u arkay intaasi ay ahayd go-aan geesinimo leh islamarkaana keenaya in dowladdu ay galaangal u yeelatay ogaatana wixii ka horreeyay iyo weliba dhismayaasha aanay ka warqabin ee lagu soo kordhinayo agagaarka xalane dadka qaar waxay u arkaan in maadaama ay xalano degan yihiin ciidamada amisom safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah oo ammaanku aanu u saamaxaynin in qaybaha kale magaalada ay degaan in dowladdu ay tahay in ay fursad u siiso ay ku dhisan karaan xarumo ay degaan ama ay ka shaqeeyaan xubinta doodana waxaa ka qaybgalaya cabdiweli cabdulaahi xuseen oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo cali yuusuf gamaadiid oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho su-aasha ugu horreyseen raba inaan idin dhex dhigana waxa ay tahay go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu ku joojiyey dhismayaasha ka socday agagaarka iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sidee u muuqdaa aan ku horumara cabdiweli
falastiin aadan kuugu mahad celina adiga iyo dhegeystayaasha go-aanka uu qaatay ra-iisul wasaaraha uu ku joojinayo dhismayaasha laga waday agagaarka garoonka aadan cadde waxaan u arkaa go-aan amasiri ah kuna habboonaa in la qaato maadaama dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay guud ahaan geyiga soomaaliya inay ka warqabto dhismayaasha ka socdo iyo sida ay u socdaan waxaana sax ah in la ogaado habsami socodka dhismayaasha ka socdo xalana iyo nawaaxigeeda mahadsantahay ahaye cali falastiin waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba arrinkaas anigu waxaan qabaa ra-iisul wasaaruhu xilligii ay mudneed arrintaas muusan ku dhaqaaqin waxay ahayd inuu arrintaa dib u dhigo intii waktiga ilan xukuumad ayaa bixisay dhulkan si sharcigana waa ku baxday wasaarado iyo wakaalado iyo hay-adihii dhulka lahaa systemaa loo soo maray xagga hadday tahay wasiiro marka waxay ku habbooneed in xukuumadda lasoo dhiso oo la in intii waktiga la siiyo sidaasay ku wanaagsanaan lahayd haye cabdiweli ma ku raacsan tahay in waktiga lagu degdega
maya aniga waxaan qabaa dowladda waa la dhisay madaxweynea la doortay ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay joojiyaan dhammaan howlaha ay isleeyihiin waxbaa ka qaldan si ay u xaqiijiyaan kuwii system soo marayna insha allahu in la dhamaystir in la dhamaystira loo ogolaan doonaa kuwa aan systemka soo marinna waa in loo sheegaa inaysan systemka marin arrintaanun haddii hadda aan la joojin markii wax la dhiso hanti meesha gasho in la dumiyo waxaa ka fiican in hadda lasii hakiyo si loo hubiyo hawsha sida ay ku socoto haye cali yuusuf ma ku raacsan tahay maya kuma raacsanay horta sida walaalka cabdiweli uu sheegayo system baa waxa loo qoray system baana ay ayna wax ku socdeen systemkii waxaa wax ka bedeli karaa systemkii kaloo lasoo dhiso maxaa yeelay hadda sida aan ognahay dalka waxaa jira madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ilaa hadda xukuumadda meesha kama xukuumaddii lama soo dhisin hay-ad walba waxaa systemkeeda leh ama decisionkeeda decision makerka waxa weeye waa golaha wasiirada marka documentiyadii iyo habka u socdeen iyo siday wax usoo mareen iyo waxaa ka hadli kara ama wax ka soo saari kara oo hadday khalad ahayd iyo hadday sax ahaydba ka daba tegi kara waxa weeye xukuumaddii marka aniga waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday oo ay ahayd in muddo la siiyo haye cabdiweli muu aragtaa in haba la joojiyo laakiin ay ahayd in wakti la siiyo oo la hubiyo
waxaan u mahad celinayaa walaalkay cali yuusuf sida wanaagsan ee uu bointigiisa u cabirayo laakiin aniga waxaan qabaa dowladda hadda la magacaabay ee dadku rajo badan ay ka qabaan oo ah inay eh, aad si dhow uga warqabto dhammaan hantida iyo ummadda waxa ay leeyihiin guud ahaan Eh, mana ahan hadda waxaa keliya la joojiyey dhismaha ka socdo agaarka garoonka aadan cadde waxaa kaloo la joojiyey dhammaan akoonada ay lahaayeen wasaaradaha iyo eh, hay-adaha dowladda intooda badan sababta loo joojiyana waxa waaye eh, in macnaha la kontaroolo ama lala socdo eh, guud ahaan waxa ka socdo dowladda gudaheeda iyo dhammaan eh, geyiga soomaaliya waxaa marka aniga aaminsanahay dowladdu inay xaq ku ahayd eh, si macnaha aysan u dhicin qaladaad eh, waktiga kala guurka si aysan u dhicin qaladaad in la xaqiijiyo dhammaan waxyaabaha qaladaadka ay ka dhalan karaan waxaan aaminsanahay xilligan dowladdii horena ay meesha ka baxday midda cusbana ay weli eh, lugaheda ku istaageen in macnaha lagu boobsiin karo in waxyaabo badan laisdaba mariyo si aysan taas u dhicin dhammaan dowladda inay hakiso ay joojiso si ay u xaqiijiso wax kastoo meesha ka socda inay nidaam ku yimideen eh, xaq bay u laheedsaan aaminsanahay xukuumadda markii la magacaabo golaha wasiiradana waxay dib u eegi doonaan dhammaan howlihii ka socday dhismayaasha waxayna ogolaan doonaan kuwii broseeskii saxda ahaa ku socday waxay joojin doonaan kuwii gacantoogsiga ama qudbasirada lagu dhisan rabay joojin doonaan waxaan markii aaminsanahay hawshaas inay ahayd go-aan taariikhi ah uu ra-iisul wasaaraha qaatay ammaanteedana iyada u leeyahay Een, haye een, waxaan siinayaa cali yuusuf cali yuusuf maadaama dhismayaashan een, qaarkood laga yaabo inay safaarada ahaayeen qaarkood laga yaabo in goobo caafimaad lagu dhisanaya qaarkood goobo muhiim u ah een, ciidamada ama soomee dalka jooga safaarada ama hay-ada shisheeye ay, ay- ay sameynayeen maxaa xalka u aragtaa adiga oo aan ahayn in la joojiyo Een, horta xalku wuxuu wuxuu ku habboon yahay een, in ma- waktigeeda la gaaro maxaa yeelay hadda sidaan ognahay dowladdii iyadii meecaaga dhigan een, dhaqdhaqaaq maysan sameyn waxaasoo dhan waxaaba ka horeeya howlo badan oo ka weyn howlahaas ayaa dowladda horta u tallay ra-iisul wasaarihiisa xukuumaddiisii aan soo dhisin xukuumaddii shaqada lahayd ee qayb walba oo shaqada mid walba qaybteeda uga hagaagi lahayd ee wax ka oran lahayd oo kasoo warbixin lahayd oo khaladaadkii jira iyo wixii saxa kala saari lahayd oo garsoorkii xitaa aan loo gudbin macnaha waxa weeye arrin lagu fudbaaday inay tahay iila muuqata aniga xalkeedu wuxuu ahaa in arrintaas laga warsugo xukuumaddii lasoo dhiso wakti la siiyo oonaan lagu degdegin hadda haye cabdiwele howlaha ka muhiimsan la raaco haye cabdiwele maxaa xalka u aragtaa adiga Eh, aniga halka waxaan u arkaa eh, inaan wax la dedejin oo hawsha hadda socotay aysan dhamaystirmin dowladdana ay ka fekerto sida looga dhisan karo dhismayaasha eh, garoonka nawaaxidiisa maadaama laga yaabo garoonka in la fidiyo loo baahan yahay maadaama laga yaabay howlo badan oo aysan dowladda la socon inay ka socdeen Eh, sida hadda dadka magaalada muqdisho jooga ay wararka marka ay sheekeysanayaan isla dhex maraan kamid ah ee xalana inay tahay wadan aan ka tirsanayn wadanka soomaaliya oo dad dad shisheeye ay u taliyaan oo howlo badan ay ka socdaan oo aan la ogeyn dowladda laftirkeeda aysan kontroolin waxa ka socdo eh, inay dowladda ka jawaabto xaq bay ulahayd waxyaabaha ay shacabka kalsoonida gelinayana waxaa kamid ah sidaan aaminsanahay gudoomiyaha eh, ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ku qaato eh, in la joojiyo ayna kontaroolsho dowladda waxa meesha ka socdo aniga marka waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay hawshaas in dib loo dhigo ilaa la xaqiijiyo waxaas xalaalnimadooda aadaa u mahadsantihiin een, cabdiweli iyo cali walaala sidoo kale adna waa mahadsan inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta tan intaan dib dambe u kulmi doonnana dhammaanteeda waxaan idin leenahay nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay idaacaddeennina intaas ay ku dhantahay intaan mar kale idinku kulmi doono waa cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana waa ibraahim xasan daandurayo idin leh nabadgelyo
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.